halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti disembarna waa toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya anigoo xuseen barre iyo sahre cabdi axmed
xalfaddan waxay ahayd ujeeddadeydu in aanu ku wareejinno lacagtii aanu ka soo ururinay ummadda soomaaliyeed oo adduunka dacladeeda degan ay ku mataqaanaa ay ku sadaqaysteen inay ku caawiyaan dadka walaalahooda ee ku dhiman soomaaliya lacagtaasoona caawa ku wareejinay hay-adihii geyn lahaa waddanka soomaaliya
kaasi wuxuu ahaa mid ka mida dhallinyaro oo wax ku baratay kuna nool dalkan maraykanka oo isu xilqaamay inay dhaqaale ururin u sameeyaan dadka ay saameeyeen abaaraha soomaaliya waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kalead ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid a madaxweynaha dalka gambiya oo sheegay inuusan aqbalayn natiijadii doorashada
lix qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada qaahira qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka gambiya yahya jaamac ayaa sheegay in uu gebi ahaanba diiday natiijada doorashadii toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacda ee looga adkaaday diidmada madaxweynaha ayaa imaanaysa kadib markii uu horey u qirtay inuu ku guul daraystay isaga islamarkaas inuu ku guulaystay una hambaliyeeyey aadamo boro oo doorashadaasi helay madaxweyne yahya jaamac ayaa talada dalkaasi soo hayay laba iyo labaatan sano
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa amar ku bixiyey in dembi baadhis dheeraad ah lagu sameeyo qaabkii loo jabsaday iimeylada siyaasiyiinta maraykanka intii uu socday ololihii doorashada maraykanka madaxweyne barack obama ayaa hay-adaha sirdoonka maraykanka ka dalbaday in warbixin buuxda ay kasoo diyaariyaan sida ay wax u dhaceen arrintan ayaa imanaysa iyadoo mudanayaasha koongareesku ay ku baaqayaan in la baadho kaalinta uu ruushku arrintaasi ku lahaa subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington warar ku saabsan soomaaliya ayaa inoo soo socda balse marka hore dalka gambiya sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha dalka gambiya yaxya jaame ayaa sheegay inuu diiday natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkiisa ka dhacday usbuucii hore go-aanka madaxweynaha gambiya ayaa imanaya maalmo kadib markii uu hore u aqbalay doorashadan in looga adkaaday haddaba saare cabdi axmed ayaa inoo haysaa warbixin kooban oo arrintan ku saabsan madaxweyne yaaya jaamac oo ka talinaya dalkaasi muddo ku siman laba iyo labaatan sano ayaa waxa uu sheegay jimcihii isagoo ka hadlaya xalay tv-ga gudaha ee waddankaasi inuu doonayo inuu arko doorasho hor leh oo la qabto ku dhawaaqistiisaan xilligan inuusan aqbalayn natiijadii doorashada waxa ay seeteynaysaa mustaqbalkii siyaasadda ee dalkaasi ku yaala galbeedka afrika waxayna dhinaca kale u rogtay hadalkii isbuucii hore uu madaxweyne yaaya jaamac uu ku sheegay musharax aadan borow inuu yahay madaxweyne uuna aqbalay doorashada siday u dhacday warbaahinta dalkaasi gambiya ayaa warisay jimcihii hore sideed cisho ka hor iyadoo madaxweyne jaamac uu sheegay borow inuu xilka ku wareejinayo si kalsooni iyo deganaanshiyo leh uuna kala doodaynin natiijadii doorashadii qabsoontay disembarkoodeedii madaxweyne yaaya jaamac ayaa hambaliyeeyey aadan borow guushiisii caddayd wuxuuna ku ammaanay doorashada inay ahayd mid si hufan u dhacay waxaa kale oo uu sheegay madaxweyne jaamac in uu wakhtigiisa dhammaaday alle xaggiisana looga sheegay oo uu doonayo inuu u guuro beertiisa kadib marka uu xafiiska banneeyo bisha janaayo guddiga madaxa bannaan ee doorashada ee dalkaasi gambiya ayaa waxa ay sheegeen jimcihii in borow uu helay laba boqol lixdan iyo saddex kun oo cod oo u dhiganta afartan iyo shan codadkii la tiriyey halka jaamacna uu helay laba boqol toban iyo laba kun oo cod oo u dhiganta soddon iyo lix kun boqolkiiba waxaa isna toddobiyo toban boqolkiiba helay codadkii la tiriyey musharaxii saddexaad ee la tartamaya labadan musharax madaxweyne jaamac ayaa tooshka waxaa ku ifiyey hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha kuwaasoo ku eedeeya inuu xirxiro oo uu dilo wariyaasha iyo sidoo kale mucaaradka waddankiisa madaxweynaha la doortay ee borow ayaa isna waxa uu jiraa konton iyo kow sano waxa uuna wakiil u yahay isbahaysi ay ku midaysan yihiin ku dhowaad toddoba xisbi mucaarad oo gilgilay madaxweyne jaamac si uusan xafiiska ugu soo noqonin khamiistii ka horreysay maalinkii doorashada ee dhacday waddanka gambiya oo ah waddan uu gumaystay boqortooyada ingiriiska ayaa waxa uu ku yaalaa dhul aad u yar oo uu ku wareegsan yahay waddanka faransiiska isna uu gumaystay ee senegal ku dhowaad siddeed boqol iyo siddeetan kun oo gambiyaan ah ayaa u dareeray inay codkooda dhiibtaan codbixintii disembar koodeedii qabsoontay taasoo ku dhacday iyada oo ay fasax ahaayeen dhammaanba isgaarsiinta dalkaasi xitaa baraha bulshada dadku ay ku wada xiriiraan oo lasoo dhigayay natiijooyinka sawirada iyo sidoo kale damaashaadka markii madaxweyne cusub la doortay
aaday u mahadsantahay saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay warbixintaasi kooban ee ku saabsan madaxweynaha dalka gambiya yahya jaame oo sheegay inuu diiday natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkiisa taasuu hore u aqbalay
ku dhowaad lix qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada qaahira ee dalka masar faahfaahinta warkani waxaa inoo haya waryaheena xuseen saxnuuni
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda masar ayaa sheegtay geerida lix ka mid ah ciidamada amniga oo ay ku jiraan saraakiil kadib markii qarax lala eegtay bar kontarool oo ku taala shaaraca haramka ee magaalada giza warka wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankani ayaa sidoo kale xaqiijiyey dhaawaca saddex ka mid ah booliska masaarida iyo afar qof oo dad rayd ah warmurtiyeedka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa lagu xusay in qaraxa lala eegtay ciidamada inuu ahaa bam lagu rakibay meel u dhow bar kontarool oo booliska ay ku leeyihiin magaalada giza meydadka askarta iyo dhaawaca ayaa la dhigay isbitaalada ku yaala aagaasi waxaana gebi ahaan la xiray waddooyinka ku xeeran xaafadda haramka si loo sugo amniga inta ay socdaan baarista raadadka qaraxa uu reebay saraakiil ka tirsan amniga masaarida ayaa farta ku fiiqay in qaraxa uu ahaa mid laga hagayay meel fog taasoo ay fuliyeen kooxaha argagixisada ee ka jira dalkani koox magaceeda ku sheegtay xasmi ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay qaar ka mid ah ciidamada amniga masaarida waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee royters ilaa iyo hadda dowladda masar ma aysan ka hadlin kooxda weerarka geysatay balse waxaa socda baaritaano la xiriira arrinkaasi xafiiska xeer ilaalinta guud ee dalkani ayaa xalay bilaabay baaritaano la xiriira qaraxa lagu dilay lix ka mid ah booliska waddankani ciidamada masar ayaa lala eegtay qaraxyo kala duwan tan iyo sannadii labada kun iyo saddex iyo tobankii taasoo lagu dilay tobanaan ka mid ah ciidamada amniga iyo milatariga dalkani kuwaasoo intooda badan ay geysteen kooxaha argagixisada weerarada iyo qaraxyada ugu badan ayaa ka dhacay waqooyiga gacanka siinaaya ee dalkani halkaasoo ah meel ay ku dhuumaaleysaan kooxaha xagjiriinta ahi sida kooxda daacisha xuseen saxnuuni v o a khahira
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a iyadoo abaaro xoogan ay dalka soomaaliya ka jiraan ayaa waxaa u istaagay inay wax ka qabtaan dhallinyaro iskood isu xilqaamay oo lacago ay u ururiyeen dadka abaaruhu ay ku dhufteen doonaya inay ku caawiyaan qoysaskaasi waxaana magaalada minneabolis uu wariyaha v o eda maxamuud mascade uu kula kulmay dhallinyaradaasi dhaqaalaha ururisay oo lacagtii ay ururiyeen ku wareejiyey dadkii uu qaadi lahaa soomaaliya dhallinyaradaasi oo la kala yidhaahdo khaalid maxamed iyo liibaan aadan
xalfadan waxay ahayd ujeedadeedu in aanu ku wareejino lacagtii aanu kasoo ururinay ummadda soomaaliyeed oo adduunka dacladeeda degan ay ku mataqaanaa ay ku sadaqaysteen inay ku caawiyaan dadka walaalahooda ku dhiman soomaaliya lacagtaasoona caawa ku wareejinay hay-adihii geyn lahaa wadanka soomaaliya si mataqaana si deg deg ah loo gaarsiiyo lacagtaas dadkii ku dhibanaa wadanka soomaaliya gartay lacagta aad marka aad soo aruuriseen intee ayay la eg tahay muddo intee la eg ayaad si aruurinayseen lacagtu aan kusoo ururinay waxay gaaraysaa ilaa koob iyo toban kun oo dollar lacagtaas waxaan kusoo soo ururinay muddo ah saddex iyo toban maalmood oo aanu ku ururinay aaladda internetka
waa gartay marka xageed ugu talagasheen bilmatalan inta aanan su-aasha ku weydiinin waxaad sheegtay in aad ku wareejiseen hay-ad islamarkaasina hay-adaasi ay dabcan dadkii loogu talagalay ay gaarsiin doonto ee dhibaatada abaaru ay haysteen hay-addan aad ku- aad ku wareejiseen magaceed maxaadse ku xulateen hay-addan sideedse ku aaminteen lacagtan inay gudbinayso oo dadkii loogu talagalay ay gaarsiinayso Een, hay-addan waxaanu ka aaminay horta mid waxaa la dhahaa riid riid een, lacagtii een, mar hore aanu soo siinay ayaga iyo lacag aan u qaybinay camuud oo ay ka mid ahayd iyaduna hay-adihii horean lacagta soo siinay ayaa riid waxayna tustay yacni een, hab ay wax u bihi- u bixiyaan habkaas oo ah inay muujiyaan sida ay lacagta u bixiyaan iyo hay-ad kale oo hadda kasoo baxday een, magaalada gobolka sanaag oo hay-adaas oo hadda muddo ka shaqeynaysa meeshaas oo nala soo xiriirto oo tiri annaga ayaa garanaynaa habka oo la dagaalanka abaaraha een- een waana sidii markaanu dadka la hadalnay oo dad badan aanu weydiinay meelaha abaarta ugu xun tahay waxaana noo sheegay in halkaasi ay ka xun tahay meelaha kale sidaa darteedna aanu dhahnay sidaas haddii ay jirto inaanu mataqaanaa u dirno Een, insha allahna waxaan rajeynaynaa meelaha kalena hadda second face in aan sanadka cusub bilowno Eh, waa gartay eh, libaan sida uu eh, libaan aadam ayaa dabcan isaguna ka mid ah eh, dhallinyaradii barnaamijkan ka shaqaynaysay eh, muddo fara badan aan la socday eh, horo barnaamijya oo noocan oo kale oo aad eh, soomaaliya gacan ku siinayseen Eh, libaan marka waxaad iga warantaa sida uu khaalid carab ku dhuftay eh, muddoba arrimaan waad ka shaqaynayseen Eh, baahida abaartuna dabcan waa wax soo noqnoqda oo mar walba jira Eh, lacag ururintiinu ma intan bay ku koobantahay halkan baad ku hakinaysaan ilaa baahidii weli way jirtaaye mase way sii soconaysaa
Een, horta lacag aruurintii weli way sii soconaysaa Een, laakiin qeybtan waa qeybtii ugu horeysay oo een, emergency-ga ahaa ama deg deg in lagu gaarsiiyo dadka abaar abaarta dhib een, ku dhibaatooyeen Een, lacagtan dad badan baa soo diray waxay kasoo direen maga een, magaalooyin kala duwan wadamo kala duwan waxaa la yaabsanaa soomaali oo degan tel aviv magaalada een, israel oo soo dirtay lacag markay arkeen een, aniga khaalid waxaan wadno een, da- la dagaalanka abaaraha Eh, waa gartay Eh, dabcan abaaruhu dhibaaxadoodu way badan tahay eh, meelo fara badan oo dalka soomaaliya ayayna ka jirtaa Eh, dabcan toban kun oo doolar aad aruuriseen oo soomaalida dhallinyaradooda iyo meelo kala duwan dad jooga laga qaadana ma filayo inay ku filan tahay marka meel gooni aad ugu tala gasheen in si deg deg wax looga qabta miyaa jirta mase si baahsan baad eh, lacagtan ugu u wareejinayseen lacagta horta waxaan u wareejinaynaa si guud ah Een, anaga waan shaqaynaa iskoolal baan dhiganaa marka time badan aan lacag intaas ka weyn aan ku aruurino ma haysan intii goolkan haysanay waan gaarnay dhalinyarta soomaaliyeed ee gobolka minnesota degan Een, markaa aragnay inay maamooyinka iyo odayaasha soomaaliyeed iyo ilmihii oo baahan oo gaajo ku dhimanaya abaartii si xun u qabatay waxaan go-aansanay inaan tobanka kun isla markii aan dirno oo lagu caawiyo wixii ka bacdina waxaan sameynaynaa dadka kala shaqeynaya magaalada shaqeynaya waa la shaqeynaynaa lacagaha kale waa aruurinaynaa dhar iyo cunto iyo iyo konteynaradana waa la dirayaa howsha xaggan kuma ego laakiin qeybta dhallinyarteena oo aan anaga ka murugoonay oo si deg deg noo qabatay baa dirnay laakiin howshii weli way socotaa magaalada way ka socotaa minneapolis gobolka minnesota adduunya weyntan way ka socotaa Een, abaartan waa abaar hadda bilaabatay oo sii soconaysa marka caawitaanka sii soconaysa Eh, waa gartay Eh, ugu dambeynta haddaan qaalid ku weydiiyo eh, maxaa qorshaydii ah ka dhallinyaro ahaan eh, dhallinyaradiina gobolkan degan eh, sidii arrimahan eh, dhibaatooyinkan way soo soqno- noqnoodaan abaaruhu mar walba Eh, dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku degan ee iskoolaadka aad waxbaratana aad bay u fara badan yihiin Eh, maxaa qorshaydii ah xiriir inaad ka samaysataan gooniyaha adinka dhaqdhaqaaqsi ma jiraa sida barnaamijyada noocaan oo meelo kala duwan oo baahsan ah oo si eh, arrimaha noocaan hadday soo gudboonaadaan adinka dhexdiina midnimo ay ka jirto waxna loo qabto haa een, waa waa mataqaanaa mawduucan aada uga fakernay Een, mawduucan aan bilownana dee mawduuc waxa waaye muddo hadda soo socday inkasta oo mataqaanaa lacagaha aan soo ururinay aanay si mataqaanaa aada u weyneyn laakiin waxaa waxyaabahan ku faraxnay waxa waaye mawduucan anagu bilownay een, waxaanu eh, filaynaa inaanu sii ballaarino mawduucan waa, een, program hore usoo socday Een, deeqda aanu een, ururinana waxay gaadhay gobolo badan oo soomaaliya ka mid ah shabeellada hoose gedo region bay gaadhay ilaa waxay gaadhay een, boorama oo markii hadda abaartii u dambeysay ay gobolka boorama ay ka dhacday een, een, een, een, magaalada boorama Een, markaas yacni anagu baaxadda waa jeclaan lahayn inaanu hal mar mataqaanaa wadanka dhan aan saa lacag ugu qarqino laakiin maalinba meel bay ka qarxaysaa abaartu waana wax ay abaartu ay waxyaabaha ay sa- saamaha ay leedahay wax waaye maalinba region bay ka qarxdaa maalin waxay ka qarxdaa gobolka hoose gobolka dhexe gobolada mataqaanaa een, xagga iyo koonfur so markaas brograamkan waxaanu rajaynaynaa inaanu weyneyno oanu ka dhigno brograam weyn oo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed ay kaga faa'iidaystaan oo oo anaga keliya ma rabno inaan waxaan wadno waxaan rabnaa dadweynaha inay kasoo qayb galaan oo mataqaanaa waxaan aan wadno inay garab keliya ta inay nagu siiyaa maahaane inaanu isla shaqeyno oo si mataqaanaa unity ku jirto inaanu iskala shaqeyno marka waxaan dadka dadweynaha ee mataqaanaa dhegeysan doona barnaamijkan aan ka codsanaynaa haddii aad mataqaanaa time ama energy ama lacag ama wax haysid ama idea aad haysid yacni wada shaqeyn baan diyaarunahay
khaalid maxamed iyo liibaan aadan oo magaalada minneabolis ugu waramaya wariyaha v o eda maxamuud mascad dalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington xaliima aadan waxaa markii ugu horreysay ee noqotay gabar muslim ah oo soomaali maraykana oo ku tartantay tartanka quruxda iyada oo wadata xijaab magaalada minneabolis markaasoo afartan iyo shan gabdhood oo ka qayb galay ay ka mid noqotay shan iyo tobanka ugu sarreeya waxaa xaliimo aadan ay igu warantay khadka telefoonka ee minneabolis waxa ayna sheegtay in iyadoo doonaysa inay muujiso quruxdu aysan ahayn inay jirkeeda qaawiso islamarkaasina ay kaga qaybgeli weyso xijaabka tartamada dhinaca quruxda iyadoo ila hadlaysa waxa ay tiri
maxaa rabe inta gabdhaha kale oo xijaabka xiranaya intaasi siiyo ayakoo asturan inta waxay rabaan suubin karaan oo micnaha ay quruxdooda soo bandhigi karaan ayagoo xijaab xiran ha maxaa rabe intaasi siiyo inta qurux qaabnaan ma laga wado quruxda maxaa waaye niyadaada waxa ku jirto qalbigaada iyo inoosaa qof ahaan u taha waa gartay marka habeenkii markaad soo istaagtay stageka meeshii ee gabdhaha ay imaanayeen oo masraxii ma dareentay wax cun cabsi ah markii kugu horreysa maadaama ay tahay ama xishood ah inaad soo bandhigto quruxdaada oo aad halkaasi soo istaagtay adigoo xijaab qaba ha a little bit um, nervous ahaa because um, gabdho badanaa meesha joogaya oo ani io acan so a little bit waa dareeme like cabsi cabsi because ma aqaanin dadka kale waxay iga sheegi doonaan but um yeah just waa aade and i had fun waa gartay marka adiga waxaad kusoo baxday gabdhihii la doortay habeenkaas oo maaragtay warbaahintii oo dhan ayaa magacaagii iyo sawiradaadii iyo dhan inta badan ay kusoo baxeen dalkan maraykanka marka maxaad dareentay marka markaad taas aragtayna you know ani ma la igu dooranin jir ma la igu dooranin only maxaa la igu doortay dabeecadeyda iyo waxyaasha ka hadala iyo um quruxda xijaabka so very happy a dareeme intaa hataa um top fifteen aa galo out of forty five gabdho marka in gabdho afartan iyo shan ahaa shan iyo tobankii ugu horreeyay adigoo xijaab qaba aad soo gasho ayaa waxay ku ahayd farxad ha because you know again maxaa waaye quruxda maxay ku xiran tahay you know saa adi qof ahaan u tahay qurux ma aho jir mise weji ma waxaa jirta in muddo hore laguu soo bandhigayey ama lagu barayey nooca aad usoo bandhigi karto quruxdaada xijaabkaagaba wada haddaad doonto tababara miyaad qaadatay micnaha si aad uga mid noqoto gabdhaha la dooranaya mase waxaa uun jirtay yaa ka qayb galaya saasaa ku timid meesha ha may gabdhaha u badan usually maxay haystaan coach wax la dhaho oo la caawinayso say u soconayaan say u hadlayaan waxyaashaas dhan ka caawinayo ani lakin qof ma haysanin oo waxaas la caawinayo dad badan way soo waceen makula you know maku caawin karnaa waa la dhahe because markay fahmeen inta ah noqoni doono gabarta u horeysa oo is astureyso but waa diiday because you know practice ma u baahni um maxaa rabe ani normal normalkayga saa u yahay inta aa meesha ku aado wax intaa iska bedelin so that's why uh, caawinaan u diida marka coachka waxaad ula jeedaa qofka ku tababar laha ku hagi lahaa qofka ku hagi lahaa waxaad u diida micnaha in aan lagugu qasbin waxyaabo kale oo adiga saad rabta style noocaaga aad soo bandhigto oo inaad quruxda kaga qayb gasho aad tartanka ha um just originalkaada wax ka fiican ma jirto qof oo ku dhaha inta inta isaan usugay mise dharkaan inta ka hira mise ino waxaas qofkula caawinayo originalkaada aad dhumaayo marka waxaad diidaysa in jir ahaan xataa jirkaaga ama wax lagu marmariyo ama cuntada lagu diido si aad weli usii dhuubnaato ama marka waxaad tiri aniga unbaa isu noqonaya wax walbaba saasaa ku timid masraxa
yep waayahay xaliimoy waxaad bal iga warantaa shan iyo tobanka gabdhood ee ugu koreyso ugu sarreysa maadaama aad ka mid noqoto ma waxa aad ku noqoto quruxdaada ayay kula tahay mase maadaama aad noqoto qofkii ugu horreeya asoo xijaab xiran qurux hayeysiinayo in lagugu doortay oo shan iyo tobankaas aad uga mid noqoto inaad malaha kaba soo aad ka duwaneyd dadkii soo bandhigi jira quruxda My um like the judge judge dadka oo judge garanayo um they're really fair ay yihiin um dad oo oo ku dhex jira uh, businesskan for a long time ay yihiin so I think waxay ii doorteen maxaa waay interviewga alaabta waxa ka hadala iyo dabeecadeeda I don't think inta aa la ii doortay because goorta ugu horeysa ay ahe I just think waxyaasha aa- aa- aa suubiya iyo waxyaasha ka hadala was the reason aa la ii doortay maxay ahaayeen waxyaabaha aad ka hadasha Um, maxay i weydiiyeen like adduunyada waxda ka bedeli karo maxaa ka bedeli lahaa maxaana ugu jawaabe inta um, uh, adduunyadan like caruurta inta ay- ay gaajada like intaa wax ka qabano waaye like i wanna end world hunger and poverty because ilmaha waaye um, dadka oo that are most affected marka waxaa dhahday gaajada adduunka iyo fakriga ayaan s- maaragtay dabargoyn lahaa waana eh, dhibaatada ugu weyn ee hayso ha it's because of the yep exactly waa gartay ugu dambeyntii hadda hankaaga inaad sii wado hooshan la xiriirta soo bandhigista quruxda intee in leeg ayay kugu jirtaa um, I don't know hadda waxaan again suubin doono um, hooyo ay dhahdo you know just ka har hal mar adaa suubisa um, mar kale maku faraxsan intaad suubisid so um, until ayada i dhahdo si kale ma suubini dooni markii hore hataa um, waa u sheegay haddaa ii diidin ma suubinaye hadda iyagoo laakiin waa suubina markaas abtiyaal iyo hawrin markay la hadleen ayadaa isbedeshay markaa aa loo sheegay intaa dhar asburan ku baxaayo and reasonka waxaan u suubinayo maxay ka ahayd adiga inaad suubinayso ani like waa ka xumaada markaa arko you know marka markastaba eh, ah, muslimyaasha laga hadalayo mise dumarka oo muslimka ah waa ka xumaada markastaba markay dhahayaan oppressed ay yihiin dumarkan waa lagu qasba xijaabka mise diinta ah, wax xun laga sheegayo mise dadyaasha oo wax xun suubinayo inta ah, diinteena dhan iyo dadka dhan oo image loogu dhigay waa ka xumaada because dadka u badan muslimka maxaa waaye dad fiican dad oo sharaf badan waaye
xaliima aadan oo khadka telefoonka ee minneabolis igu waranta ayay taasi ahayd kadib markii ay tartanka quruxda uga qayb gashay iyadoo xijaab wadan afartan iyo shan gabdhood oo gobolkaasi laga soo xulay oo ay ka mid noqotay shan iyo tobanka ugu sarreeya halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington markana codka baxsan ee kusoo dhowaada axmed cali cigaal
waatay dhegeystayaal heeskaasi waa inoo soo socdaa laakiin haddaan idiin dul maro qodobadii wararka caalamka u door karoonaa madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa amar ku bixiyey in uu dembi baaris dheeraad ah lagu sameeyo qaabkii loo jabsaday iimeylada siyaasiyiinta maraykanka intii uu socday ololaha doorashada maraykanka madaxweyne obama ayaa hay-adaha sirdoonka ka dalbaday in warbixin buuxda ay kasoo diyaariyaan sida ay wax u dhaceen arrintan ayaa imanaysa iyadoo mudanayaasha koongareska ay ku baaqayaan in la baadho kaalinta uu ruushku arrintaasi ku lahaa madaxweynaha dalka gambiya yaxye jaame ayaa sheegay inuu gebi ahaanba diiday natiijada doorashadii toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacday ee looga adkaaday diidmada madaxweynaha ayaa imanaysa kadib markii uu hore u qirtay in laga guulaystay islamarkaana uu u hambaliyeeyey aadaama barrow oo doorashadaasi helay madaxweyne yaxye jaame ayaa talada dalkaasi soo hayay labaiyi labaatankii sane u dambeeyey waxaana uu telefishinka dalkaasi ka sheegay habeenkii xalay in uu rabo in doorasho kale la qabto go-aanka lama filaanka ah ee uu qaatay madaxweynaha gambiya ayaa halis gelinaya mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi markana heeskii gabdhuhu waxa ay ku faanayeen codka baxsan ee axmed cali cigaal
geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka bulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira guxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaadheya haygu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalay geeduni ahaadi gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalay geeduni ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguye gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguye garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguye gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguye
codkaasi axmed cali cigaal idaacaddeenna aroornimo ayaan kusoo xireynaa xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre cabdiaxmed ba waxaan idin leenay intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro
This program has come to you from the Voice of America, Washington.